galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab arbacaa bisha may waa saddex sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeen internetka ee v o a somaly dt com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mida baarlamaanka galmudug oo madaxweyne u doortay ganacsade axmed ducaale gelle xaaf dhaaranayaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto oo danta dadka diinta iyo dalkuwa ku jirto
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga ee saxaafadda ee saddexda mey oo maanta dunida laga xusay waxaa magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo kismaayo garawe iyo baydhabo iyo jawhar iyo cadaado ay ka mid tahay ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabadda maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka wallaahi waa arrin aan qarsoonayn somalilan in saxaafadeedu xoriyatu qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aad u sarreeya haddana sidaasay tahay way jiraan kabashooyin iyo cabashooyin barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka hiddaha dhaqanka iyo hiddaha ayaa isna ka mid ah barnaamijkeenna galabta waxaa gabayga loo qaybayaa waa qalqaarsani iyo waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahawda waxa loogu wadi waa qatimayay
waxaa kale oo aan idiin haynaa ciidamada ka socda midooda yurub ee qaabilsan ilaalinta badda soomaaliya oo ka hadlay weerarada soo cusboonaaday ee budhacadbadeeda xubintii dooda gaban ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida xubnaha baarlamaanka galmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay axmed ducaale geele xaaf oo ah ganacsade xildhibaanna kasoo noqday baarlamaanadii hore ee soomaaliya ee lix iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay xubnihii baarlamaanka galmudug ee maanta codeeyey oo sagaal iyo siddeetan qof ahaa ayaa mastarxaaf waxaa uu wareegii labaad helay shan iyo afar iyo konton cod isagoo ka gacan sarreeyey axmed shariif cali hilowle oo helay afar iyo soddon cod halka hal codna uu xumaaday doorashada kadib ayaa axmed ducaale geelle xaaf lagu hordhaariyey xildhibaanada isagoo ballan qaaday inuu wax ka qabanayo hawsha weyn ee hortaalla maamulkiisa oo ay ka mid tahay dib u heshiisiinta doorashada ayaa ku dhacday jawi xasiloon iyada oo murashaxii laga guulaystay axmed cali hilowlena uu u hambaliyey madaxweynaha la doortay una ballan qaaday in uu la shaqaynayo
waxaa aad u hooseeya filashada in guul diblomaasi laga gaadho kulan lagu wado inuu maanta aqalka cad ku dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas madaxweyne trump ayaa toddobaadkii hore sheegay sida uu hadalka u dhigay in ayna jirin wax sababah oo aanay nabadi u dhex mari karin isra'il iyo falastiin madaxweyne cabbaas ayaa isagu toddobaadkan sheegay in marka la eego maamulka trump uu suurogel yahay heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo lagu soo afjaro khilaafka tobannaanka sano soo jiray ee u dhexeeya isra'il iyo falastiin master cabaas oo madax ka ah maamulka falastiin ee daanta galbeed ayaanan kulankan yool weyn ka lahayn sida laga soo xigtay saraakiil reer falastiinana mid ka mida ujeeddooyinkiisa ugu waaweynay waa inuu dhegeysto qorshaha trump ee dib loogu soo noolayn karayo wadahadalladii nabadeed ee bariga dhexe dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in cabaas uu sidoo kale booqashadan u adeegsan doono inuu ku soo celiyo maqaamkiisii hoosta u dhacay ee gudaha dalkiisa iyo dibadda labadaba
wadahadallada suuriya ee uu ruushku garhwadeenka ka yahay ee ka socda dalka kazakhistan ayaa waxaa ka qaybgeli doona sarkaal ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo goobjoog ahaan uga qayb qaadanaya tallaabadan ayaa waxaa xaqiijiyey aqalka cad ee maraykanka oo sheegay in arrintani ay timid kadib markii ay wada hadleen madaxweyne donald trump iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin labada madaxweyne ee ruushka iyo maraykanka ayaa wada hadlay shalay iyadoo wadahadalkaasi lagu tilmaamay mid miro dhal ah hadalka labada madaxweyne ayaa ah kii u horreeyey ee ay si toosa u wada hadlaan tan iyo intii ka dambeysay weerarkii ay diyaaradaha maraykanku la beegsadeen xero militari oo ay leeyihiin ciidamada dowladda suuriya
wareegeedii aadhaad ee waraysigeedii ugu horreeyey ee ay bixisay tan iyo markii lagaga adkaaday doorashadii madaxweynaha maraykanka ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa hillary clinton waxay qaadatay mas-uuliyadda guuldaradii doorashadaasi ka soo gaadhay hase yeeshee mrs clinton ayaa u sheegtay warfidiyeen christine amambo in oo ku waraystay magaalada new york in sidoo kale ay ku eedeynayso ruushka iyo agaasimaha f b i da james comy inay donald trump ka caawiyeen inuu guulaysto clinton ayaa sheegtay in haddii doorashada la qaban lahaa toddobiyo labaatankii bishii oktoobar ay maanta ahaan lahayd madaxweynaha maraykanka waxay tidhi waxaan ku socday inaan guulaysto ilaa ay soo baxday warqaddii james comy siddeedii labaatankii oktoobar islamarkaasna sirta websiteka wikileaks ee rushia ay shaki gelisay dadweynaha ayna cabsadeen ka cabsadeen inay ii codeeyaan ayay tidhi clinton ayaa heshay badi codadka ra'yiga doorashada ee dadka maraykanka ka hor xilligaas ilaa intii uu agaasimaha f b i da james comi shaaca ka qaaday inuu dib u furayo baaritaanka la xidhiidha isticmaalka clinton ee iimeyladeeda gaarka markii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee dalka
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidaad ku maqasheen idaacadeydii shalay warbixin ay soo saartay hay-adda ocean beyond piracy ayaa lagu sheegay in sababaha soo celiyey burcadbadadu inay ka mid tahay hoosudhac ku yimi feejignaan la-aanta maraakiibta iyo hoosudhaca maraakiibta caalamiga ee badaha soomaaliya ku sugan taasina waxay fursad siisay burcadbadada soomaalida haddaba waxaan waraysi la yeelanay afhayeenka howlgalka ciidanka badda midooda yurub ee ilaaliya badaha soomaaliya taliya jacklin sharif oo ku sugan dalka britain waxay faahfaahin ka bixisay howlgalkooda iyo weliba arrimaha la xidhiidha kalluumaysiga sharci darrada ah ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ku waraystay waxaana waraysiga la soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan ugu horreyn afhayeenka ayaa ka jawaabaysa shaqada ay ka hayaan badaha soomaaliya Okay then, so regarding UNAFOR's mandate, our main tasks are to protect World Food Programme vessels
howlaha ugu waaweyn ee u qabta howlgalkan ciidamada badda ee midooda yurub ee e u naval force ayaa ah ilaalinta maraakiibta mucaawinada sida ee hay-adda w f b ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha soomaaliya sababta aanu u samaynayno ayaa ah waxaa naga codsaday qaramada midoobay inaan ilaalinno maraakiibtan sanadkii labadii kun iyo sideedda sababtoo ah waxaa jira walaac la xidhiira in burcadbadeeddu ay bartilmaameedsan karto maraakiibta mucaawanada sida warka wanaagsan ayaa ah tan iyo xilligaasi ma jiro markab ay leedahay w f b oo ay weerareen kooxaha burcadbadeedu sidee u ilaalisaan maraakiibta mucaawanada sida bal haddaad tusaale naga sii sidoo kale
waxaanu u ilaalinaa maraakiibta w f b laba hab tan koowaad oo ah inaan raacinno markab dagaal oo hareer socda markabka mucaawinada sida kaasoo ka hortegaya haddii kooxaha burcadbadeedu ay is yidhaahdaan weerar ku qaada sida markab ka tegay jabuuti oo u socday muqdisho oo kale qodobka labaad ayaa ah inaannu markabka mucaawinada sida laftiisa aanu saarno ciidan militari ah sidaasi aawadeedna haddii lasoo weeraro waxaa markabkaasii difaacaya askarta saaran saan horay kuugu sheegay maraakiibta w f b midna ilaa iyo haatan lama afduubin haatan waxaad dib u curtay weeraradii burcadbadeeda horey ma u filayseen in ay soo noqon karto
howlgalka ciidamada badda ee midooda yurub ee soomaaliya mararka qaar way ka digeen inay jiri karto halis ku aadan in burcadbadeeddu soo laabato waxaanse ogahay in burcadbadeedda loo diiday sannadihii ugu dambeeyey inay helaan fursad ay ku aadaan badaha taasina waxay ka dhalatay wada shaqayn dhex martay ciidamada ilaalada badda iyo hanaanka isdifaaca ee maraakiibta taana waxaanu ognahay inay keentay in weeraradii burcadbadeedu ay noqdeen kuwo aan guul badan gaarin waxaan filayaa in xasilooni darrada ka jirta gobolka geeska afrika ay tahay sababaha mar kale dhiirigelinaya inay dib u soo abaabulmaan inkastoo haatan ay weeraradooda ay ku guulaysteen haddaba wakhti badan uma suuro gelin in ay haystaan badaha soomaaliya waxaa si weyn looga cawdaa arrinta kalluumaysiga sharci darrada ah qodobkaasi ma yahay mid idinku jira mas-uuliyadihiinna As part of our mandate, what we do, we monitor fishing activity off the coast of Somalia.
howlaha aan u xil saarannahay waxaa ka mid a inaan dusha kala soconno kalluumaysiga sharci darrada ah ee soomaaliya iyadoo la eegaya baaxadda xeebaha soomaaliya waxaa maraakiibta yadu ay qabtaan annagoo kaashanayna maraakiibta kale haddii aannu aragno markabka kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya waxaannu diiwaan gelinnaa magaca markabka goobta uu ku sugan yahay iyo weliba nuuca qalabka kalluumaysi ee uu isticmaalayo marka aannu macluumaadkaas ururinno waxaannu u dirnaa xarunta midooda yurub ee bruseles halkaasi oo uu fadhiyo agaasimaha guud ee qaabilsan dhinaca badaha waxay qiimeeyaan macluumaadka aan u dirnay iyaga oo la kaashanaya mas-uuliyiinta ku sugan deegaanka markabkaasi kalluumaysi uu ku sugnaa si ay u ogaadaan in markabkaasi sharci darro uu u kalluumaysanayay iyo in ay tahay in la maxkamadeeyo sida markab lagu magacaabo kareeko one kaasoo lagu ganaaxay ilaa iyo lixdan kun oo dollar isagoo si sharci darraa uga kalluumaysanayay badaha soomaaliya
waxaan la hadlay mas-uuliyiinta soomaalida gaar ahaan kuwa puntland iyo galmudug inkasta oo ay ka marag kaceen in uu jiro iskaashi ay la leeyihiin ciidamada caalamiga ah ee badaha ilaaliya haddana waxay idinku eedeeyeen inaydaan waxba ka qaban kalluumaysiga sharci darrada ah oo ay u arkaan in uu yahay sababta ugu weyn ee keenaysa burcadbadeedda maxaa idinka hortaagan in aad tallaabo ka qaadaan maraakiibta ama doonyaha sida sharci darrada ah uga kalluumaysta soomaaliya Well, so um, I mean, as a counter-piracy force, our, our focus is the protection of World Food Programme ships and also to deter pirates.
waxaannu culayska saarnaa ilaalinta maraakiibta raashinka sida ee hay-adda w f b sidoo kale waxaannu gacan ka geysanaa ka hortagga burcadbadeed sidoo kale waxaa shaqadayada ka mida inaan la soconno dhaqdhaqaaqa kalluumaysiga sidaasii darteed haddii aannu aragno markab kalluumaysanaya waxaannu fariin u dirnaa xarunta bruseles si ay tallaabo uga qaadaan haddii loo baahdo in sharciga lala tiigsado laakiin sidaad la socoto qaar ka mida maraakiibta kalluumaysanaya waxay haystaan sharci u ogolaanaya inay kalluumaystaan shaqadayada ma ahan in aannu go'aan ka gaarno kuwa sharciga ah iyo kuwa sharci darrada ah balse waxaannu xogta u gudbinnaa bruseles iyaga oo dembi baaris ku samaynaya xogtan aad ururisaan ee aad u dirtaan bruseles yaad la wadaagtaan xaggeese ku dambaysaa
waxaannu la wadaagnaa mas-uuliyiinta gudaha iyo maamulada waxaana jira maamullo kala duwan oo ay arrintan qusayso waxayna markaasi go'aan ka gaaraan in markabku sharci haysta iyo in kale dhinaca kale waxaa jira guddi kale oo lagu magacaabo guddiga badweynta indiya ee kalluunka tuunaha oo iyaguna arrimahan ka shaqeeya mas-uuliyiinta maamulada soomaalida qaarkood waxay soo jeediyeen in la ballaadhiyo howlgalkiinna tusaale ahaan lagu daro arrimaha ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah arrimahaas oo kale yaa leh mas-uuliyaddooda oo ballaadhin kara
waxaan ogahay oo aan ka warhayaa in dowladda dhexe ee soomaaliya ay walaac ka qabto kalluumaysiga sharci darrada ah waxaana walaacaasi la wadaagnaa midooda yurub waxaana arrintaasi go'aan ka qaadan kara midooda yurub gaar ahaanna xarunta dhexe ee bruseles waxaa hadda uu xilnaga saaran yahay ilaalada maraakiibta w f b iyo ka hortagga burcadbadeedda laakiin arrinta kalluumaysiga iyo dabagalka la xidhiira waa mid u taalla xarunta midooda yurub iyo dalalka xubnaha ka ah midooda yurub
aad ay mahadsanyihin falastiin axmed imaan iyo ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo koobayey waraysigaasi lala yeeshay afhayeenka howlgalka ciidanka badda midooda yurub ee laliya badaha soomaaliya taliye jacklin shariif galab wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda waxaana ay kusoo beegmaysaa iyadoo sanadkii tegey ee labadii kun iyo lix iyo tobankii heerka xorriyadda saxaafaddu u gaadhay meeshii ugu hooseysay muddo saddex iyo toban sannadood ah hay-adda freedom house ayaa sheegtay in tobanka meel ee liiska meelaha ku tacadiya saxaafadda iyo suxufiyiinta xagga sare kaga jira inay yihiin waddamada azerbaijan crimea cuba equatorial guinea eritrea iiraan north kuria ama kuuriyada waqooyi suuriya turkmistan iyo usbekistan laakiin soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha xorriyadda saxaafadda oo ay halis gasho waryaheena caashe ibraahim aadan ayaa warbixintan ku eegeysa xaaladda ay ku shaqeeyaan suxufiyiintii koonfurta suxufiyiinta aan idhahday koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo somalilan sida ay qortay hay-adda freedom house ay xarunteedu tahay dalkan maraykanka ee ururisa macluumaadka islamarkaana u ololeysa dimuqraadiyadda xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha sannadkan laba kun toddobiyo tobanka xorriyadda saxaafadda ee guud ahaan caalamka hoos u dhac ayaa ku yimid isagoo gaaray heerkii ugu hooseeyey iyadoo ay hoos uga dhacday saddex iyo toban boqolkiiba halkii ay taagneyd sannadkii laba kun lix iyo tobanka magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya iyo somalilan ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabado lagu maamuusayey maalintan xorriyadda saxaafadda maxamed ibraahim macalimo xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusoj ayaa iiga warramay qaar ka mid ah meelaha ay munaasabadahaasi ka dhaceen iyo sida looga xusay maalintan maanta waxaa magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo kismaayo garowe iyo baydhabo iyo jowhar iyo cadaado ay ka mid tahay ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabadda maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waxaana runtii taageeraan ka helnay qaramada midoobay xafiiskeeda soomaaliya sanadkan ayaa saxafiyiinta soomaaliyeed waxa uu ahaa sanad wax badan uga duwan kuwii hore usoo maray gaar ahaan labadii sano ee lasoo dhaafay waayo waxaa hoosu dhac weyn uu ku yimid dilkii loo geysan jiray wariyaasha haddana maxamed ibraahim macalimo xogayaha nusoj ayaa sheegaya in weli ay sii socoto tacadiyada soo gaaraya wariyaasha soomaaliyeed sanadkan hadda inta haddaan joogno ilaa iyo may wariyaal ilaa iyo lix iyo toban wariye ayaa dalka meelo kala duwan lagu xiray mid kamida waa la afduurtay laakiin alxamdulilah ilaa hadda sanadkan wariye la dilay intaan ka warqabo ma jirto dalka oo dhan sidoo kale sanadkii lasoo dhaafay waan waxaadogtahay saddex wariye la dilay tan iyo labada kun iyo ko iyo tobankii ilaa soddon iyo afar wariye oo soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa la dilay iyagoo shaqadoodii gudanaya welina waxaa sii socdaa hanjabaadaha tacadiyada maaragtay gaarka ah iyadoo dhinacyo kala duwan iyo gacmo kala duwan ay ka imaanayso oo loo geysanayo saxaafadda madaxa banaan marka la fiiriyo sanadkii hore iyo sanadkan waxaad moodaa inuu noo yeesiran yahay sanad walbana sanad ka dambeeya waxaad ogaanaysaa sanadka labada kun kob iyo tobankii sagaal iyo toban wariyaa la dilay marka hoosu dhac ayaa jiray marba marka ka dambeysa waxaan rajaynayaa inay dhammaan doonto gabi ahaanba in wariye soomaaliyeed isagoo shaqadiisa gudanaya la dhibaateeyo lagu xadgudbo sannado badan ayay saxafiyiinta soomaaliyeed howshooda ku gudanayeen iyagoo wadnaha farta ku haya islamarkaana ka cabsi qaba goorta ay soo gaari doonto gacantii dishay saaxiibadood iyagoo ku guda jira howl maalmeedkooda saxafinimo mucalimow ayaa mar kale ka warramaya waxa lagu sababayn karo hoos u dhaca ku yimid tacadiyada loo geysto wariyaasha oo uu dilkuna ka mid yahay runtii horta waa wax xag allaan maaragtay arrinta ay ka qornayd laakiin waxaad moodaa in tababaradii la sameynayey iyo sidoo kale dhinacyadii tababarada ammaanka la xiriiray xoogaa dadku fahm inuu jiro sidoo kale warbaahintu way koraysaa shalay sidii la ahaa xaalku ma aha warbaahin digitaala iyo kuwo t v-ya iyo kuwo maaragtay online ayaa soo baxay oo maaragtay marka inkastoo weli meelaha qaarkood ay iska yara dhibaatadii jirto haddana waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen marka inta kalena waxaan doonaynaa in ay horumarkaa la qaadato waxaa jirta saxaafad soomaaliyeed oo magaalada magaalada muqdisho sida ay u shaqaynayso ama meel kaloo dalkaba aad la yaabayso sida ay dhexdhexaad u tahay sida hawsha ay qabanayso aad leedahay mararka qaarkood waxaaba la barbar dhigi karaa hay-adaha caalamiga marka fahamkaasna waxaa keenay shaqooyinkii muddada dheeraa iyo tababaradii la sameynayay waxaanan u mahad celinaynaa cid kastoo qayb ka qaadatay tababarka saxaafadda soomaaliyeed haddii aanay ahaan lahayd mid gudaha iyo haddii ay ahaan lahayd mid caalami intuba magaalada hargeysa ayaa waxaa sidoo kale maanta ka dhacay xus loo sameynayey maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka maxamuud cabdi jaamac oo ku magac dheer xuuto waa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee solja waxa uu sidoo kale cabir ka bixinayaa heerka xorriyadda saxaafadeed ee ka jirta somalilan wallaahi waa arrin aan qarsoonayn somalilan in saxaafadeedu xoriyadka qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aada u sarreeya haddana sidaas ay tahay way jiraan tabashooyin iyo cabashooyin in arrintaa xorriyadda saxaafadda ka taagan adduunyadu ma dhammaato mar walba waxbaa ka dhiman marka waxaan u aragnaa un inta aanu haysanaa in ay tahay in ka weyn dalal badan oo somaliland jaarla ah inta ay haystaan waxaanan u aragnaa saxaafadda somaliland runtii dhibaatooyinka faraha badan leh ee ay qabaan saxaafiyiinta soomaalida oo kale in annagu aanu ka badbaadnay oo sida aada la socoto somaliland wax saxaafad ah oo dhibaato dil gaadhisan loo geystay mar keliyata ayay ka dhacday taariikhda somalilan gobolka sool hay-adda saxafiyiinta somalilan ee soolja ayaa howlaha ay qabato waxaa ka mid ah diiwaangelinta tacadiyada soo gaara saxafiyiinta ka howlgala degaanada somalilan kuwaasoo qaarkood ay kaalin ku leeyihiin wariyaasha laftooda sida uu mar kale inoo sharaxayo xuuto labadii sane ee sanadkan ka horreeyey labadii kun iyo shan iyo toban iyo labadii kun iyo lix iyo tobankii aad bay u koobnaan tirada saxaafadda la xidhay ama aanu diiwaan gelinay bilood imika u dambeeyey inay waxoogaa yaro kordheen waxaana ilaa hadda aanu diiwaan gelinay ilaa soddon case oo saxaafadeed oo qaarkood saxaafadda lafteedu ay dee xadgudubya samaysay inta kalena iyagu loo geystay xadgudubyada waxaa magaalada hargeysa weli ku xiran weriye cabdimaalig muuse coldoon hase ahaatee xuuto ayaa xariga coldoon ku sifeeyey inuu yahay mid siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn howshiisa saxaafadeed weriye coldoon si aad la socoto ee caalamka dee warbaahintiisa oo dhan baahisay dacwadda loo haystay waxay ahayd mid ka baxsan arrimaha saxaafadda arrimo siyaasadeed bay ahayd annagu kolley door baan kulahay dacwadihii waanu dhegaysanaynay aadii loo soo jeedinayay laba maalmood oo ahaa labadii maalmood ee maxkamaddu gelin hore iyo gelin dambeba ay shaqaynaysaba ahayd oo ka duwaneyd dacwadihii hore marka runtii dacwadihii lagu soo oogay waxay ahaayeen kuwa siyaasadeed oo ah in qarannimada somaliland waxyaabo kullidiya oo uu ku taageerayo soomaaliya uu sameeyey taas baana runtii maxkamaddu dee ay ku xukuntay dhinaca kalena war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in wariyaasha soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal naftooda u hura dalkooda war-saxaafadeedkan oo sidoo kale lagu maamuusayey maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ayaa loogu hambaliyeeyey wariyaasha iyo howsha ay u hayaan dalkooda wasiirka warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo ka hadlayey munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu xusaya maalinta xorriyadda hadalka ayaa sheegay in soomaaliya ay diyaar u tahay dhiirigelinta xorriyadda hadalka
aad bay umahadsantahay cashe ibrahim cashacuud oo nala socodsiinaysay warbixintaasi dhinaca kalena meelaha xorriyadda hadalka uu cadaadisku ka jiro dunida waxaa ka mid a dalka etoobiya oo xaaladii deg dega ahayd ee dalkaasi la geliyey darteed loo xidhxidhay kumanaan qof oo ay dowladdu la xidhiidhisay rabshadihii ka dhacay sanadkii tegey gobolka oromada dadka la xidhxidhay waxaa ku jiray wariyaal iyo dad internetka ra'yigooda ama aragtiyadooda ku soo qora wariyaha v o da martha vander wolf ayaa la fadhiisatay saddex ka mid ah dadkaasi oo ay kula kulantay magaalada adis ababa warbixintan ayayna ka soo dirtay waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna xuseen barre aadan siyuum tashome waa bare jaamacadeed waxaana uu ka faalloodaa siyaasadda waxaana la xidhay bishii oktoobar isagoo xidhnaa muddo laba bilood ah iyadoo lagu qabsaday waraysi uu siiyey idaacadda jarmalka ee dodge vella isagoo dhaliilay xukuumadda tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa uu toddobaadkii soo saaraa dhowr qoraal oo uu ku faafiyo baraha bulshada iyo bogagga internetka
waxaan helaa dignino badan oo iga imanaya saraakiisha laamaha kala duwan ee ammaanka waa arrin aad iyo aad u halis badan haddii aad joojiso waxa ay la macno tahay adiga oo isdhiibay si aad cabsida uga hortagtid waa inaad qoraalka sii waddaa waxaana go'aansaday inaan sii wado qoraalka si aan uga hortago cabsida ay rabaan inay dadku ku abuuraan
afhayeenka dowladda etoobiya ayaa qaban waayey telefoonkiisa si uu arrintan uga jawaabo hase ahaatee xukuumaddu waxay mar walba ku celcelisaa in dadka la xidhay ay yihiin argagixiso iska dhigaya wariyayaal ururka wariyayaasha aan xadka lahayn ayaa sheegay in xaaladda xukunka deg deg ah ee xukuumaddu soo rogtay bishii oktoobar ay caburisay xorriyaddii hadalka iyo helista macluumaadka sidaasi daraaddeed hay-addu waxay etoobiya sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka gelisay kaalinta boqol iyo kontonaad ee heerka xorriyadda saxaafadda waxaana qiimayntan lagu sameeyey boqol iyo siddeetan dal oo caalamka ah bafegado haylo waxa uu ka mid yahay suxufiyiinta la xidhay
markaad si xura fikirkaaga uga dhiibato xaaladda xukunka degdega waxaad halis ugu jirtaa in lagu xiro laakiin saraakiisha ammaanka waa in ay marmarsiyo kaleeto la yimaadaan si ay kuu xiraan oo maxkamad ay ku horgeeyaan laakiin hadda uma baahna wax marmarsiya
bafegado ayaa laba jeeroo hore la xidhay waxaana uu sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ka mid ahaa sagaal weriye oo la xidhay kuwaasi oo hal sano iyo bar xabsiga ku jiray iyagoo argagixisinimo lagu eedeeyey waxaa mar kale la xidhay bishii noofembar waxaana u xidhnaa afartan maalmood iyadoo aanay jirin wax dacwad ah oo rasmi ah oo lagu soo oogay waxaanu ka warramayaa xaaladda uu la kulmay intii uu xabsiga ku jiray
waxaan arkay dhallinyaro da'yara oo si xun loo jir dilay waxaan maqlay qisooyin badan oo igu kallifay inaan ka hadlo maadaama uu waajib iga saaran yahay sababtoo ah inta badan awood uma laha inay saxaafadda la xiriiraan waana inaan u hadlo dadka aan codka lahayn xaaladda xukunka degdega ee lagu soo rogay dalka etoobiya ayaa dhalisay in dadka laga mamnuucay in ay websadada qaar daalacdaan sidoo kale bogga facebook ayaa waddankaasi mamnuuc ka ah xukuumadda ayaa sheegtay in xukunka degdega ah la soo rogay si dalka loo dejiyo kadib qalalaasihii dhacay sannadkii hore baarlamaanka ayaa mar kale cusboonaysiiyey xaaladda xukunka degdega ah bishii marj anania sori waa qoraa kale oo la xidhay oo la soo daayey bishii marj kadib markii uu afar bilood xidhnaa
kuwa talada haya iyo kuwa sheegta inay bulshada hoggaamiyaan waa inay ogaadaan qiimaha ay leedahay in dadka ay si madax bannaan fikirkooda u dhiibtaan waxaana taasi qayb weyn ka tahay horumarka ay bulshada gaari karto
etoobiya waa dalka saddexaad ee qaaradda afrika ee sida ugu xun loo xidho wariyaasha waxaana ka horeeya dalalka masar iyo eritrea
aad buu mahadsanyahy xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda martha vander wolf ay ka soo dirtay magaalada adisababa halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gelaynaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo daha iyo weliba doodii gaabnayd marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban xubnaha baarlamaanka galmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay axmed ducaali geelle xaaf oo ahaa ganacsade xildhibaanna ka soo noqday baarlamaanadii hore ee soomaaliya ee lix iyo tobankii sana ee lasoo dhaafay xubnaha baarlamaanka galmudug ee maanta codeeyey ee sagaal iyo siddeetanka qof ahaa ayaa mastarxaaf waxa uu wareegii labaad helay shan iyo afar iyo konton cod halka axmed shariif cali hilowle uu helay afar iyo soddon cod waxaana xumaaday hal cod doorashada kadib ayaa axmed ducaali geelle xaaf lagu hordhaariyey xildhibaanada isagoo ballan qaaday inuu wax ka qabanayo hawsha weyn ee hortaalla maamulkiisa oo ay ka mid tahay dib u heshiisiinta
waxaa aada u hooseeya filashada in guul diblomaasi laga gaadho kulan lagu wado inuu maanta aqalka cad ku dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas madaxweyne trump ayaa toddobaadkii hore sheegay sida uu hadalka u dhigay inayna jirin wax sababa oo aanay nabadi u dhex mari karin israel iyo falastiin madaxweyne cabaas ayaa isagu toddobaadkan sheegay in marka la eego maamulka trump uu suurogel yahay heshiis nabadeed oo taariikhiya oo lagu soo afjara khilaafka tobannaan sano jiray ee u dhexeeya israel iyo falastiin master cabaas oo madax ka ah maamulka falastiin ee daanta galbeed ayaanan kula kan yoolal waaweyn ka lahayn sida laga soo xigtay saraakiil reer falastiinana mid ka mid a ujeedooyinkiisa ugu waaweyni waa inuu dhageysto qorshaha trump ee dib loogu soo nooleyn karo wadahadaladii nabadeed ee bariga dhexe
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad wararkaba ku maqlayseen xubnaha baarlamaanka galmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay axmed ducaale geele xaaf waryaheena v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq oo ku sugan goobta doorashadu ka dhacday ee magaalada cadaado ayaa warbixintan inooga soo diray halkaas xildhibaan bedel ciise cawaale xildhibaan bashiir axmed xuseen
siddeetan iyo sagaal xildhibaan oo baarlamaanka galmudug ayaa maantay codka u qaadayay saddex murashax oo usoo istaagtay qabashada xilka madaxweynaha galmudug waxaana codka oo qarsooday ahaa wareegii koowaad haray rofesor cabdulqaadir maxamed shirwac halka wareegii labaad ay u gudbeen axmed ducaale geelle xaaf iyo axmed shariif cali hilowle xildhibaanada galmudug ayaa gudagelay wareegii labaad codkala siinta murashaxiinta miiska saarneyd kuwaasi oo kale ahaa axmed ducaale iyo axmed shariif ha yeeshee waxaa konton iyo afar cod kursiga madaxweyne ku xasiliyey axmed ducaale geelle xaaf halka axmed shariif uu ku haray soddon iyo afar cod gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta ee ka dhacday degmada cadaado
axmed cali hilowle waxa uu keenay waxaa u codeeyey soddon iyo afar xildhibaan soddon iyo afar cod ayuu helay axmed ducaale xeef waxa uu helay konton iyo afar ayuu helay oo cod hal cod oo ka mid ah waa xumaaday sidaa arkayseen sidaa darteed ayuu waxay ku noqdeen siddeetan iyo sagaal cod waxaana guusha ay ku raacday axmed ducaale
axmed shariif cali hiloole waa murashaxii laga guulaystay waxa uu soo dhoweeyey natiijadii ka dhalatay doorashada waa laga guulaystay axmed ducaalena waa guulaystay insha allahu tacaala waxaan codsanayaa dhammaan intii u codaysay madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf iyo intii ka codaysayba idinla shaqeeyaan ayaan ka codsanayaa aniguna waa la shaqayn doonaa haddii allaha waddan ogolaado waayo wax aan wada leenahay ayuu ku guulaystay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leenahay
madaxweynaha cusub ee la doortay axmed ducaale geelle xaaf ayaa khudbadii la siiyey ka hor loo dhaariyey xilka madaxweynaha galmudug ee loo doortay hase ahaatee waxa uu hadalkiisa kusoo qaatay in deegaanada galmudug uu xasilin doono islamarkaana uu ahlu sunna wadahadal nabadeed la geli doono waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto oo danta dadka diinta iyo dalkuwa ku jirto dhowrayana dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka u dhigan iyo shuruucaha kale oo dalka u dhigan wabilaahi towfiiq sidaan horeba u sheegay aniga ajendahayga ugu weyn wuxuu noqonayaa horta mahadnaqi waa intaa ajendahayga ugu weyn ilaahay idankii waxaan ka rajaynayaa inaan u qalab qaadanno inaan xabad dambe galmudug ka dhicin nabadayn iyo dib u heshiisiin iyo galmudug iyo hareeraheeda iyo xuduudaheedoo dhan ilaahay saasaan ka baryahayaa wayna noqon doontaa ilaa ilaahay idankii walaa ahlu sunna aad iyo aad baan maaragtay u soo dhowaynaynaa walaalahayo waa u baaqaynaa inay noo yimaadaan oo nugula shuraakoobaan dowladdan cusub oo aan dhisi doonno ilaahay idankii intaa waxaan ku darayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka waxaan ka rajaynayaa inay gacanna siiyaan oo aysan gacmaha naga laaban sidii hore u dhici jirtay oo kale waxaan leeyahay golaha wasiirka arrimaha gudaha oo nala jooga iyo wasiirada kale iyo xildhibaanada kaleba war noo gollada waa liidanaaye wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdi faarax juxa ayaa hambalyo kadib madaxweynaha cusub u sheegay in looga fadhiyo midnimada dadka reer galmudug iyo dhammaystirka wadahadalka u dhexeeya ahlu sunna iyo galmudug waxaa horyaal madaxweynaha cusub oo loo doortay shaqo aad u adag waxaa ugu muhiimsan inuu doono dhinaca kale ee galmudug dhuusamareeb iyo ahlu sunna oo wadahadalkii uu hadda lagu soo kala yimi waa muhim in albaabka nabaddu uu furmo maanta laga bilaabo albaabkeeda la furo la raadiyo dadkaas sidii loo midayn lahaa sidii adeegga bulshada loo sugi lahaa ammaankana loo meel marin lahaa dadka ku bahoobay maamulka dowlad goboleedka galmudugna loo midayn lahaa mar kale waa hawl aada u weyn waa mas-uuliyad ay tahay inay dhammaanteen aan ka wada shaqayno dowladda federaalka ah iyo beesha caalamkuba arrintaas qayb weyn ay ka qaadanayaan waxaanu jecelnahay inaanu wax ka fududayno wixii wada hadal ah iyo dib u heshiisiin ah oo arrintaa ku aadan waxaa la joogaa xilligii hore loo socon lahaa maalmihii madoobaana laga gudbi lahaa gacmahana la isqabsan lahaa wada jirna wax lagu raadin lahaa waa mas-uuliyad marka aada u weyn dhinacayaga ayaanu qabanaynaa dhinaciinna qabta aan wada jirro galmudugna ha noolaato doorashada madaxweyne xaaf ayaa noqonaysa madaxweynihii labaad ee galmudug ay yeelato laba sano gudahood kadib markii guuleed oo xilka uga horeeyey uu is-casilay ha yeeshee madaxweyne xaaf oo sanadihii dambe soo ahaa xildhibaanadii dowladii dhexe miisaan siyaasadeedna leh waxaa sugaya sugidda amniga dhismaha ciidan tayeysan oo hanan kara amniga soo celinta deegaanada shabaabku ay haystaan sii ambaqaadidda wadahadalka ahlu sunna iyo galmudug iyo dhismaha xukumad ay bulshada ku baahi beelaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a cadaado
galab wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno masayrka oo ka mida waxyaabaha inta badan dumiya qoysaska hase yeeshee haddii la helo dad aqoon leh oo wax fahmaya sida diinta islaamku ay qabto qofku ninku uu guursan karo hal iyo labo iyo saddex iyo afar hadduu awoodu leeyahay hase yeeshee kuwo badan ooan wax awooda u lahayn ayaa inta badan waxay guursadaan oo ay isku raaraan gabdho fara badan oo markaasi reeruhu ay dumaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cosow cabdulaahi isxaaq oo aragsan loo yaqaan oo iyadu ka mid ah dadka dhadhamiyey ama dareemay dhibaatada masayrku leeyahay iyo abwaan ambasador maxamed xuseen awliyo oo wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo suugaanta waxaan ku bilaabayaa cosob cabdulaahi isxaaq aragsan bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baa aad u mahadsan tahay annagu dumarka haddii aan nahayna mowqifkeenu waxaan horta marag madoonta ahayn inaan hal mid aan isku wada raacsan nahay halkaas mid oo ah inay qof walba oo dumar ah maanta ama doqon ha ahaato ama waxa barato ama maanta madax ha ahaato ama gurijoogta ha ahaato in ay jeceshahay haweenaydu inay ninka qaba ama zawjkeeda uu ayada keliya uu ku ekaado halkaas horta waan ka wada simannahay laakiin dhibtu halkaay ka jirto ay ka qurunsan tahay waxa ay tahay raggeena soomaaliyeed raggeena soomaaliyeed qaar ayaa waxay noqdeen hawaraac qaar ayaa waxa ay noqdeen kuwa waxyaabo badan dumarkii la soo dirsa xaaladahooda u sabab ah waxaa ka mid ah aniga maanta aragsan ahaan ama cusub cabdulaahi kama soo horjeedo maanta raggeena inay guursadaan afar laakiin aniga waxaa aaminsanahay ragga soomaaliyeed totally uma train garaysna ama uma diyaarsana inay guursadaan afar dumar ah maxaa yeelay hadda kasoo qaad aayadda qur-aanka kariimka ah ee ku bilaabanaysa guursada labo saddex afar markii halkaas la maraayo raggeena ee soomaaliyeed waxay ku dhaqmaan intaas hore ee aayadda ah fa in khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan minha aad markii la yiri aayadda meeshaas way uga hareen raggeena soomaaliyeed taasoo ah cadaaladii annaga haddii aan nahay dumarka soomaaliyeed meel walbo daafaha caalamka aan ka joogno waxa aan ku doodeyna waxa ay tahay inay raggeenu waxba cadaalad ay samaynin cadaaladana ma ahan xagga jacaylka
bismillahi raxmaan raxiim yaasin adiga iyo bahda v o edaba waa idin salaamayaa annaga galladda ilaahay uuna siiyey yaasiinow waxa weeye waa dumarka ilaahay ragga soomaaliyeed intuu ugu manno sheeganayo waxaan filayaa inay ay u badnaan doonto dhulka iyo hawada iyo khayraadka marka laga reebo waxa weye waa dumarka hablahayaga sharafta leh ee qiimaha badan waxaana jiray buug aan anigu qoray oo la yidhaahdo garaadsa intaadan guursan garoo up before you get married wuxuu ku bilaabanayaa nin hadday hawada guurgasho hibata laabtiisu si uu gabar hanaansan oo haybad la arkoodo hameen iyo labaa loo dhaxaa hadal daraaddiise haasaawadeedaad ka garan hoogtaday tahaye bal hubsada casii lagu hurgto hoogan baa badane hidda guursigaa lagu hodmee taaha la ogaado waxa weeye waxaan horta aan ka hadlayno waa waxaanu aad iyo aad iyo u soo derisnay gabdhahayaga waxaan anigu leeyahay oon ku buurinayaa waa jirtaa masayrku dawuu leeyahay dawadiisuna waxay tahay sida walaashii firdowsa u sheegaysaba ninka ragga ee rijaalka ee yaqaana arijaalu qawaamuuna cala nisaa gabar kaba masayrsiin karo waxaan anigu aaminsanahay inuu caadilu noqonahayo labada gabdhoodna ay sidii caadadu ahayn aabbayaasheen ay samayn jireen ayagu isku adeegayaan is umul bixinayaan sababtu tahay waxa weeye masayrku waxaa la yidhi love without jealous is not real love jacayl aan masayr lahayn horta waxa weeye jacayl ma aha marka waxaan aaminsanahay qofka bini'aadankaahu yaasiinow in uu masayro waa iska wax caadiya oo waa bart of lifeka oo gabadha haddii lala guursado inay wax dareemayso waa meesheeda laakiin walaalka ninka la guursadaa waxaa la rabaa inuu noqdo surkii labada garab u dhexeeyey inuu caadilnimo u sameeyo in uu bahalkii u asxaan falo dhibaatada sanna haysata waxaa jira gabdhihii qurbahay soo galeen waxay markaas waxay leeyihiin waxa weye lady fast one man one woman hal gabar hal gabar iyo bahalkii iyo hal nin iyo waxa weeye nine one one iyo nine nine iyo waxa weye nambaradaasaa loo dirayaa waxaan isleeyahay in wiilasha soomaaliyeed waxaan ku buurinayaa sidii nebigu alayh salaatu salaam waama diintuba ay hadda aayaddii walaashay ay cosub soo delisa ay leedahay rasuulkana nin baa u yimid alayh salaatu salaam yaa rasuululahi fakri baan maare iskaga waayay markaasuu leeyahy guurso markaasuu leeyahy waa maanaha waxay isu leeyahy guurso markuu tagu guursadu maalin dambe u yimid war ii warran wax ma heshaa haa mar markaasuu waxaan rabaa inay ii siyaado labee buu yidhi haddana markaasuu haddana saddexee haddana afree ilaa uu yidhi madaal iyo laba iyo ii saarto ninkiina uu maaragta ugu taajiray waxaa la rabaa waxaana uu diintaana fartay waxa waxa la rabaa in caadilnimo lagu sameeyo hablaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay raggii xabad baa dhammaysay qax baa dhammeeyey dhulkii waa la qaadanaya waxa weeye dowladaha deriska ah nagu soo faafaya war ragga hal dadkii waa baaba'een gabdhuhu markii ay boqol wiil dhimato ama laba boqolood wiil ay dhimato ama kunba ay dhimato ayaa hal gabar ka dhimanaysa u ogolaada in la guursado waxaan leeyahay ragga soomaaliyeed reer marrey u talisiya ma udame maarug baa u dambaysa soomaalidu ku mahmaadahay hablaha dhegaysanine guursada oo waxa weye wax lagu tala xumaado guur baa u fiicane oo birito iska imaanaya wamaa min daabatin fil ardi illaa cala allahi risqigabaa ilaahay leeyahay risiqa allah bixiya guursada laakiin mid baa fariin ah oo faral idinku ah inaad caadilna u samaysiin hablahana waxa weeye iyada oo reer marti ku ah aadnaan intay iska guursato maanta inkastoo ay sharaf ay ii tahay inkastoo xagga ragga oo iga xigsaday oo dhinac ii riixayo maasha allah ay sharaf ii tahay inaan maanta awliya aan maasha allah kala qayb qaato dood wadaagan masayrka ah taas waxay kutusinaysaa inuu aad iyo aad xasaasi u yahay oo abwaan iyo bahalku aysan kala lahayn iyo iyo iyo meel hoose oo dadku xagga masayrka laga wada siman yahay markii aad taas ka soo gudbo aniga waxaan dhihi lahaa anigoo hadalka walaalkay owliya ku daba taagan abwaan owliyo ragga soomaaliyeed ha inoo kala soocaan ama ha inoo kala qeexaan ama ha inoo kala sheegaan sababaha ay u guursadaan dumarka hadda waxa uu ka dhawaajiyey nabiga caleyh salaatu wasalaam xadiiskii uu soo daliilsaday saxaabiga nabiga uu yimid caleyh salaatu oo yiri faqri baa ahay guurso haddana wuxuu yidhi inay iisa idaa rabaa guurso markama wuxuu u guursanayaa nimanka soomaaliyed waxay u guursanayaan inay xoolo badan ay helaan waa qodobkii koowaad oo aan raba inay iga jaahil bixiyaan raggeena soomaaliyeed oo dadka qaarna ay aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin hal naag adigoo qabto haddii aad fakhiir aad tahay markaa naag labaad guursato waxaa laga yaabaa inay ku kala kacdo oo aad taajirto halkaas marka waxay iga muuqataa burbur iyo jacayl la-aan inay halkaas ay jirto oo ninkan asaga uu ahaa adduunyo raadis ee awlaad fiican iyo sawjad fiican oo halkaas uusan ku raadinaynin maxaa yeele haddii uu raadinayo xaaskiisa keliya ayuu dhaqaalaysan lahaa marka waxaan rabaa taas horta inay ii kala soocaan ama ay ii qeexaan sababta ay u guursanayaan maxagga inay maalku dhaqaalaha ahaa midda labaad waxa ay tahay oo aan ragga soomaaliyeed bulshada dhexdeeda ku arkay waxaa jirto qaar baa inay tooq iyo faan ay ku faanaan u guursadaan inay dumarka badsadaan marka ragga soomaaliyeed inta ay taas ku anagu masayrka ma dayn karno maxaa yeelay cadaaladdaradii ayaa meeshaas ka muuqato mid baa wuxuu u guursanayaa magaaladau imaaday war waxaa laleeyaha war hebel waxaa tahay maanta nin taajir ah wax baa haysataa halkan xaaskiriya waxaa laga yaabaa xaaskiisa inay dhalinyar tahay ee weli maasha allah awlaad fara badan ilahi hadduu ka siiyo oo u dulqaato uu sabar u yeeshay uu ka helo laakiin waxaa la leeyahay war maxaa ugu joogtaa ma doqon baa taha manac dad waxaa arkay kuraasta looga kacay maqaayadaha la yidhi hal xas baa ku eg tahay nalama fadhiisan kartid oo shahna lama cabi kartid
su-aalo badan ayaad weydiisay abwaan awliyo waana dhici kartaa in rag badan oo qaba ay jiraan inuusan markhaatiba geli karin nin hal xaas qaba oo beelaha qaarkood ay leeyihiin laba iyo saddex iyo afar haddaan qabo war adow adigu biyaha iyo noo soo qaad ragga ma dhex fariisan kartid marka waxaan siinayaa abwaanka
horta waxa weeye meeshan marka laga hadlayo guur waxaba horta xaaraan ah in ama xoolo ama interest ay meesha soo galaan waa inay soo gasho jacaylkii bahalkii bilaal ibnu ribaax oo gabadhii quraysh markii inta hasha loo saaray habba uu milacsanahayey oo waxa weeye ay go'a kala sheergaraynayeen ee markii uu guriga ugu soo galo gacanta midigtaana ay ku qabsanaysay raashinkii maradana dhexda inta taag yar ugu xirto oo hal mara si uga dhifto dhinacan kalena usha ay leedahay haddii lagaa soo xanaajiyena hoo ushaan haddii aad haraadsan tahayna hoo biyahana haddaad aniga ii baahan tahayna ifcal maashi'ta horta waxa weye guurku waxaa laga hadlayaa jacayl iyo rabitaan iyo labada qof waxa weeye xubbi baa laga hadlayaa maahane lagama hadlahayo nin iska qayro mas-uula iyo taas hadda diintuba ma qabto meherkiina xataa siduu ku ansaxaya hadday gabadhu ay maaragtay iga xooweysay oo kale ay tahay waxa weye bisharaacati alislaamiya marka loo fiiriyo meherkaasu in ansaxayaba lama filayo laakiin waxaa laga hadlayaa nin rijaal ah oo gabar isguursadeen oo waxa weeye nin waxaa la yidhaahdaa wiil wuxuu hiilkaaga baahan yahay markaad hooyadii doonayso soomaalidu waxaad tiraa nin walba wuxuu ishoos dhigaa hormara yacni in aad u doorto oo wiilka hooyadiisa aad uga doorto oo waxa weeye waa inaad awlaadu guursataa kow waa inaad waxa weeye islaamka ku xoojisaa kow waa inay qalbigaaga ku jirtaa sidii nebigu calayhi salatu salaam u yidhi warguurka badi ahaan idinku faana maalinta yoomalqiyaame raalliya ninkii helaa raganimo ku faanee naftaydaa ku raacdee waa rune waa rune yacni raalliyada waxaa laga hadlaa laba ninoo isku mid ayaa siin waxa isdhaafiya gabar fiican oo raalliya hadda xal haysaa waad arkaysaa guurka in la badiyana ninkaan ayaa ku doodaya adna waxaad leedahay hal la badiyo laakiin dad mas-uula oo qiimale oo dadka wax garay haddaba xalku muxuu yahay yaasin aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa oo kusoo gabagabayn lahaa waxaa laidinka ga baahan yahay raggeena soomaaliyeed waxa ay tahay mas-uuliyad aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad u farabalaaran mas-uuliyaddaas oo dhan walbeetaa leh mas-uuliyad tusaalihii uu soo qaatay walaalkeen awliyo waxaa ka mid ahayd caalashaan sawjadii saxaabiyadda ahayd ay lahayd ama usha ee igu garaac ama maxaa la dhihi jiray waxay ku tusinaysaa qofta haweeneyda ah inay sawjkeeda ay wax walba ay u huri karto laakiin annaga laftirkeena heerkaas waa gaarsiisannahay laakiin waxaa la iska rabaa sawjkii anaga aniga keligay ama aniga igu ekaan lahaa oo intaasoo mawaddo iyo raxmad ah aa u soo bandhigi lahaa ragga waxa ay yihiin kuwo kala maqan kuwo xaasaska ka kala fakaraya xataa maanta waxaa dhacaysa oo dhibaatada maseyrka u keena ama naagaha badan ay keenaan waxay tahay marka maanta zawjkaada aad wax wanaagsan aa u samayso oo soo jiidasho aa u samayso oo xaas kale uu qabo maba iska aaminayo qoftan in uu asaga jacayl ay u qabto oo waxaan u samaynayo wuxuu isleeyahay qofta kale iska riix bay arrintan u samaynaysaa aad iyo aad iyo aad umahadsanti kuwaas waxay ahayn cosab cabdulaahi isxaaq oo aragsan loo yaqaan iyo ambasator abwaan maxamed xuseen awliyo doodii gaabnayd maanta intahay inoo joogto mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankiiyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da dhegaystayaal waxba yaysan badnaane ammaantu waa qayb ka mid a ulajeedooyinka ay soomaalidu ka maansoon jirtay maxayse ammaane tahay oo lagu sheegi karaa sida ugu kooban haddaan u qeexo waa tilmaan quruxsanoo tix ama tiraab adigoo miduun adeegsanaya aad ku bantooqdo qof ama dad ama xoolo ama waxaad u begtay oo farax iyo riyaaq ku geliyey waa qofkaas ama waa waxaas oo aad dusha kaga dhoobto tilmaamaha ugu wacan ee uu qof waliba jeclaan lahaa in lagu laro oo iyaga iyo magaciisa kol walba la wada xuso guud ahaanse maansadii hore ee soomaalida ammaanta tooska ah ee raggu kuma badna waxay ugu soo dhowaan jirtay nin madax ah oo aad loo jeclaa kolkuu iisho dabadeedna gabya ay xigta yihiin uu tixa baroora u tiriyo tixahaas ayaa had iyo jeer waxay ka buuxi jireen ammaanta ninkaa geeriyooday taasna markii dhaxalka maanso ee soomaalida dib loogu noqdo waxaa tusaale fiican u noqon kara gabaygii raago ogaas uu ugu barooran jiray walaalkiis ugaas xuseen ugaas warfaa dharaartii geeridiisa loo soo tabiyey marmar kalena waxaa dhici jirtay gabyaagu inuu ammaano duubka qoladiisa oo goob lagu shirsan yahay maalintaa lagu caleemo saarayo amaba sodcaal dheer oo uu ku maqnaa intuu ka soo laabtay fardaha loogu dabaaldegayo hase ahaatee laga soo bilaabo dabayaaqada qarnigii sagaaliyo tobnaad iyo bilowga kii labaatanaad iyo wixii ka dambeeyey arrintaas waxbaa iska beddelay hannaankii nolosha ee bulshada markay wax iska beddeleen meelo dalka ka mida ayaa waxaa ka abuurmay talisya dhexe oo haba koobnaadeene awoodo siyaasadeed iyo kuwo ciidanba lahaa kuwaasoo ka hirgalay xeebaha bari gobolka mudug iyo tareex oo ahayd xaruntii daraawiisheed ee sayid maxamed uu muddaba hormuudka u ahaa waayadaas ayaa inta aan ogahay u horraysay gabyaaga soomaalidu inuu ammaano maamuladaas madaxdii ka talin jirtay iyo gobannimadii kadib kuwii soo baxay ee hoggaanka dalka soo qabtay waxayse bulshadii soomaalida ee xilligaasi ay facshar u tiqiin tabta carabtii hore intuu yeelo in gabyaagoodu uu maansadiisa anfaco ku jiriyo kii sidaas lagu bartana waxay u dhoweyd inuu ku muto maansadiisa oo faafi weyda iyo magac xumo uu la godgalo si kastaba ha ahaatee waxay u badnayd ammaantu inay ku dhex jirto ujeeddo kale oo maanso gaar ahaan ujeeddada diradiraha oo maansayahanadii hore ee soomaalidu ay ku badiyeen tusaale ahaan nin magac weyn leh oo qolada uu ka dhashay ay u hanweyn tahay ayaa waxaa dhici jirtay in qolo kale gacanteed uu ku baxo markaasna gabayo kale ujeeddo ah laga tiriyo hase ahaatee maansayahan aan labada qolo midna ahayn ayaa mararkaas oo kale wuxuu tirin jiray gabay ninkii la dilay uu ku ammaanayo isla markaasna qoladii uu ka dhashay inay u aari kari waayeen uu ku dhaliilayo ujeeddada gabyaagaasi waxay tahay intuu fooda isu geliyo in labadaas qoro ay isku jabaan dan uu ka leeyahayba iyada oo aan dhab ka ahayn ayuu iska dhigaa nin geerida hebel ka murugoonaya dabadeedna wuxuu isku howlaa ragga uu ka geeriyooday sidii laabtooda uu umalka ugu joogtayn lahaa markaas bay gabayadiisu sii fogayn jireen waanwaan iyo heshiis kasta oo labada dhinac la dhex dhigi lahaa gaar ahaan ragga uu ninku ka maqan yahay markii intay tixihiisu soo gaaraan ay ciil iyo carab buuxiyaan maansada ammaanta ah si diradiraha looga gol leeyahay ma waxbaa ku jaban haddaan ku tusaaleeyo tuducyo kamida gabay dheero uu tiriyey sayid maxamed cabdulla xasan muddo haatan boqol gu iyo dheeraad laga joogo taariikhda siyaasadeed ee wadaadka sida laga ogaan karo wuxuu goorna walba ku dadaali jiray tolalka soomaalida intooda ugu badan inay daraawiish ku soo biiraan si gumaysiga meel looga soo wada jeesto ha yeeshee mar walbaba taasi uma hagaagi jirinoo waxaa jiray dar qayradhaantiisii ku gacan sayray welibana inta shisheeyaha kala saftay xaruumihiisa kusoo duuli jiray maalintii dambe ayay colaadi ka dhex qarxaday laba qolo oo labaduba ay ururkiisa cod la ahaayeen sababtuna waxay ahayd nin la dilay oo magac weyn lahaa lana oran jiray cabdulaahi aadan kiyo markaas bay sayidka la noqotay in colaadaas ay danta daraawiisheed ku jirto wuxuu istusay haddaan colaadaasi demin in kolba labadaas qolo tii laga il helaa iyada oo hiildoona ay xaggiisa usoo jabi doonto sidaasna ay daraawiish cududi igu kordhi doonto kolkasuu inuu sii afuufaa lama gudboona maalintaas buu mariyey diradiraba ha ahaadee farsamo ahaan gabayada diiwaankiisa ku qoran kuwa ugu foolaadsan midkood wuxuuse diradiraha ka hormarinayaa tuducyo arar ah oo uu ku marrimay murti aan duugoobayn tuducyo muujinaya aqoontii ballaarayd ee uu u lahaa degaankii uu ku barbaaray ee uu ku dhaqday kuna dhistay arartaas ayuu si kooban ugu sheegayaa isaga iyo soomaalidii xilliga ahaydi wixii ay ka qabeen gabayga xoolaha la dhaqdo guurka awrka gurgur culimada munaafaqa qaadiga fiqiduurka iyo arrimo kale oo soo raaca wuxuu yidhi waxaa gabayga loo qaybayaa waa qalqaalsameeye waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahawda waxa loogu wadi waa qatimayaayb waxa qanamka loo dhaqan hayaa waa qabbaan guriye lo-da waxa qumbaha looga lowlay qaabka dhayda ahe fardaqoolka waxaa loogu guri qoobka orodkii waxaa gabadh qaryada loo togtaa guurha kuu qumoe qoys weyn waxaa loo dhistaa qani gobaadeede qadla awra waxaa loo rartaa qaadka iyo xooga culimmada waxa loo quweyn waa qob iyo dhowre waxa munaafiq loo quursadaa qowlka beenta ahe waxaa qoorta loo jaray kufriga qiilku waajibay waxaa qisaasta loo dhiibayaa qooma maaharaye waxaa qaadi loo raadsadaa waa qisada diine qalinduure waxaa looga tegay waa qur-aanyadiin arartaas ayuu ku xojinayaa ammaanta cabdulaahi aadankii la dilay ee isaga dartiisba uu gabayga u tiriyey dhinaca kalena wuxuu ku dhaliilayaa amaba waranka ku dhaqdhaqaajinayaa nimankii ay dadka isugu xigeen hase ahaatee inay u aaraan ka gaabiye markaas buu yidhi cabdulaahi waxaa loo qurtaray waa qabiille iyo qoon adag hadduu leeyahay aan loo quturahay nin qooq laguma toogteen ninkii qaaliga ahaa waraabaha qalombiya ayaa kuma qadeeyeene qaradiiyo jinaadkii dhurwaa kuma quraacdeene intuu qalamsado cuno tukuhu qaaqda ma hayeen wuxuu intaa raacinayaa xigaalkiisna uu xusuusinayaa quruxdiisii taxtaxaashkiisii iyo xaragadii lagu yaqiin iyo geesinimadiisii markaas buu yidhi qalbigay xanuunsada markaan qaalanow dayo ee qob iyo luuli qaabkuu ahaa qaydadii midabka qarqarootigii socodka iyo qalanjallaafyoodka unu hadalka qaaraanka geed quudka bixintiisa qasadkii buruudka iyo markay qaawu ololayso qayraamintii waranka iyo qabaskuleelkiisa fulay baa qamaado ee ninkii qarala-aantiisa goortaan qiyaas fiiriyo ya' lay qumbiciyaaye qori dalabsidiisaa wadnaha lay qarariyaaye anaa quusan waayey ee bahdii qoonsan mahayaane qaraabada kuwii ugu dhowaa uma qamiiraane nimankii qiyaamaha ku raray kuma qamaamaanab odayadii waayadaas joogay siday noo sheegeen sayidku ninka uu sidaas ugu barooranayo ma uu aqoon weligiis jabad lama degin jid lama marin jidiinna lama cunin taasina waxay ku tusaysaa ujeeddada gabaygu inay diradira ahayde qaybta ammaanta ahi ay calaal ku tahay haddii kale marti dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa oo barnaamijkaasi dhaqanka hidaha inoo soo diyaariyay islamarkaana inaala socodsiinay halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal idinku wada nasano mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
heestaasi waxay u dambaysay idaacaddayadii galabnimo inta haddii la dhahdo toddobada fiidnimoona caawa dib dambe u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi xuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibadda v o dan le sidaas iyo galab wanaagsan